haddaan halkaa ku dhaafno abaar qaran weeye waxaan ku xujinayaa tixda la yidhaaho dhuux tagoogo dhuux tagoogo ayana waxay ku saabsan tahay shilalka waqooyi ka dhacay iyo taariikhii ummadda soomaaliyeed iyo maxkamad aan saarayo nin la yidhaaho hadraawi oo ku jira burcadda dagaalamaysa ee baabi'isay carruurtoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo noloshoodii labadaa qaybood buu qaybsan yahay wuxuu soo baxay shantii bishii sagaalaad waa sebtembare kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeeddii waa afar boqol iyo labaatan iyo toddoba bay wuxuu yidhi soomaaliyay toos waagii la tiriyee laysku tiirsanaa iyo toddobiiyo toddobadii toddobaatan iyo toddobadii tubta qura la wada maray istaageeriddii shalay aan ku taabaqaadniyo taxanihii midnimadaba waa igu tabtaafee tobankii sanee tegey qolo waliba taagteed tanageeda ceebeed had ku qaadda tuurtee tafadhii kulaydan maanta inala taallaay wallee sheeko taxan iyo taariikh dambeetaa odayaashu kaa tebin tagtooy xeelad badan ley taagantiyo timaadada tartan ba u dhexeeye aan ku tuma albaabada faaliyihii takoraa tala xuma tashiil xume ma tabcade nasiib xume waxmatare ismahadshow tuuryada qalloocani riddo toosan maahee tiri wiilasheennii maxaa tegay maxaa nool aaway tuur castii shalay dhinacaaga taagnay ninta fiirgo-oodii beeshii u taxaabaa caqli taliya ma lehee tuka baalcadaalow raqdaa taagan tahay eeg ilin odaga tabiyee gablamaana cid uma turo markii aadan tagtada baran timaadada ma dhaxashide adinkiiyo kuwii tumay durbaankaad ku toosteen haddii aad ku tuhunteen inay timirtu hilib tahay hortiin toban magarataa dufay gowsahoodii taxanihii la soo maray tiro iyo xisaab ma leh intay taagtay kibiryadu tigaad reerayaal iyo gubeen toomaheede ma ku tala gasheen weli quus idiin timaadoo rajadiina lagu tiro haddii ayan ku tababarin taariikhihii iyo waayuhu oo ayan tusaaliyo darsi noqon wax kuu taba inaad tacab khasaartaa kuu taagan weeye tubtii aad ku orodiyo tog dheer farihii kula xulay waxay kugu dhex tuureen goobihii tahluukee kimbo naartii dunido aakhirana kuu taal cadho waa ku tiil geed ama way u taallaa hadduu tobanba gaadheen markii ay turxaamuhu kugu tira badnaadaan ma waxaa tirtiri kara in ilaahay laga tago oo beel u taal nabad muslim soo tukaday ciid barqo taangi lala dhaco soomaaliyoo tuban gaajana la taag daran wixii shalay laguu taray nimco tarantay taws lehe markii toobkihiinnii tigimada ka buuxsamay inaad kibir ku tuurtaan waa abaal tigaadeed dhallinyaro tamuuxdiyo geedaha ka tira badan tuutalaydii yaacdiyo waxyaqaanadii tegay tujaabtiiyo waxgarabkii wixii aad ku daahdiyo turxaantaada fidin jiray tusbax weeye go-ayoo aan dib loo taxaynini hadday odaya taliyaan curad weliba taagtiye baxdaa waxaad ku tarilay tustay reerihiinni wax matale hadraawow markii maanku kaa tegay oo ay tabaaliyo tacaddiga haraadkuna dhaayahaaga tuureen oo taagbataa kale kugu wareegto goobiya ah ee aad tarsaasiday waxaad tidhi ma garataa anigoon tarjumin been tudocdaanada iska leh toonkayga naagtiyo sariirtayda ii taal haddii aan u tacabgalo soo tuba xaraashyada tolkayna aan midnimo iyo taageeriya ka hela cudud dawla taabad adag loo jirtaan taabi karaya garaadkaagii tuurtiyo turxaamaha lahaa iyo tusmadaa caqligii yiil taageerayaashii inta kuugu sacabtumay taa kugula hawlgalay bohol baad ka tuurtee taagta wada jir diidaay ligta aad ku taahdaa wallee dhuux tagoogo shimbir laga tiray noqon imisaan ku idhi toos qarannimada taageer wax ma tara qabiilkuye bulsho weynta ila tacab adna walan wal igu tidhi adaa buur ku tiirsane tafaraarab kaliyay toogadaydu ka quntaa dufantirashadaada kuwan tirada la ahaa waxay igu tuhmaayeen isku tala inaan nahay mabdi'ii turxaan li'i tigaad waarto weeye sidii baan u taagnahay midnimaan ku taliyaa qabrigana la tegaya sheekadoo halkaa taal oona weli dhammaystirin ayaan beledka subax tegay kii aan tabaayee ana arag toddoba sano oo shabaqla tuuta leh ka dhex taagan soo helay show la soo taxaabkii tallaabsaday ka daba kacay lagu tuur garsoorkii wax la yidhi tol kala dili ninka talaxun weligii in maxkamad la taagaa waajib toodsa weeye waajib toodsa weeye xeerka qaranka tuugiyo tulun kuguma haystee qodobada dastuurka dembi toogashaahoo dila kuu tusmeeye barri subax talaadada intaan tiirka la gugayn tooga kuu bannaan iyo ma haysaa tahluukadan tala looga bixi karo sheeg tabashadaadoo ilaa tagibtinkaagii wixii dhacayna taabsii eedaysanihii taagnaa wuxuu yidhi tallaabadan berigaan ku talagalay quwad iga tanroonbaa cara iga tanroonbaa dhexda iiga tuurtaye tusma iima oodnayn dawlad loogu talagalay qabiil weliba tiladii inuu saami kula tago inta uu tolkii helo magacyadii taxnaabaan tirsigii iska waayoo wasiirkaygii laga tegay tash waxaa i yidhi cudur dhimirkiina waa tegay anoo taahayaan baxay halkii ay degmadu tiil ka dul tuuray qaylada tirsisigii ku soo baxe odayaal tubnaa iyo dhallinyaro takoorrayd ayaa tababar loo furay taangi iyo baroon iyo waqla tuurto dheer iyo teknikadii la wada baray hablo naasku taagnaa laga xiiriyey timihii dakhtarnimo la soo mari boobe tuurta loo saar markii tamaradaydiyo tagawgaygu buuxsamay oon taakulaintana dhowr tubood ka heli karo dawlad sarana igu tidhi buur buur ku tiirsani ma duntee waxtarasada ayaan weerar taagnaa habeennimo taxaaboo burcad toonaheed iyo togga hereer ku soo furay tiftifkiiyo wardoonkii ka tabaabushaysto magac soo taxnaa iyo wax ma qariyo waan tiray ku soo talagalkaygii meelahaan tilmaansaday saqdii dhehe ka tacabgalay qaar taliyayaashii qaar taliyayaashii guryahooda ugu tegay u toos iri wadkaagii kayd iyo hubtuuraa iyo wixii rasaastii tagoogayga kula baxay boqolaal tujaar iyo soo taxaabtay aririhii shacabkii la wada tegay wixii tayda yeelana ku tabacay hubkaasiday intii kalena ciribtiray tukaha iyo raqdoodoon isnibcayn u kala tegay taatiigba xeeshii dhufays baan tartiib galay maalintii timaadaba inaan toorka dhiigdada ku xinaysta timaha dakhtarkaygu ii qoray si aan bilicda ugu turo maalintii timaadaba inaan toorka dhiigdada ku xinaysta timaha dakhtarkaygu ii qoray hadba meesha aan tago qarax iyo tacshiiradii markii ay ka taahdaba farxad baan la toosaa halka maydku tuban yahay darabdarabta loo yaal ayaa igala toolmoon beelaha tarmaayoo tigaar iyo ku jira nabad maxaa qabarka kaga tolay tudcabdaliile qaysiga bacadlaha u tegayoon hadba toban nin kala haray tuuryada rasaasta toddobaadyo iyo bilo hadba laysu tabin jiray tira malaha dhimashadu awoodayda toban jeer quwad iga tanroon baa laysoo dultubayoo qaran iyo tol keliya isku taa ku diriirine tafaraaruqaygii allah muxuu urguma taray taa aniga oo falay welina aan ka tanasulin tuugaysigaygii qodab iyo dastuur iyo toogashiya daldalidaba jirkaygaa tabaayoo turid waan ka quustee fala waxaa ku toolmoon heerarkaa taqaanin taliyihii maxkamadda soo tuuray weydiin wuxuu yidhi miyaa talo taa ka fiican weydeen inaad beesha wadatiin isku taabadgoysaan tirtirtaan xigaalkiin ma dan bay idiin tahay eedaysanihii taagnaa isna toogadii hadal wuxuu yidhi tafiir go-ah haddaan taag u leenahay ruux maanta taagani adduun kuma tiraabeen ruux maanta taagani nolol uma tusmaysteen ma jirteen cid toostoo u tusmaysan layd nolol turjubaanka qaranka isna yidhi tuka lahoo lafcatoobin ku hayow inaad dunida taabtoo tirtirtaa wixii nool maxay kugu taraysaa tacadiyi wuxuu yidhi anigu waa ka tegay nolol tiigaanyo raagtiyo ma tashiili kara cudur tuuraha hargeysaa inaan calan ka taagiyo in qiyaamo laystubo labaday mid naga tahay dadweynihii tubnaabaa farta qaar ka taageen matallama ayaa yidhi horta tirima doorshow miyaa lagu tafaafulay tuuraha hargeysaa imisaa cid kula taal maqoys baa u talin kara beelaha damuuxda dhagarqabihii soo toos turay ereyadiisii wuxuu yidhi turaabtiyo annagaa tigaada leh markii waaligii tegay anigaa tirsadayoo gobannimada ula tegay cadowgayga tooska ah haddana waa ka noqotii tidaan sheegtay iyo faro turuq iyo lixaad adag garashiya tacliim badan xoolana tanaadka ah taageerayaalna leh intii aad tolayseen anna waan tidcaayoo inaan taabadgooyo kala tuur ahaantuna waa ku talagalkaygeen mata wani su-aashee itaabsiiya eedaan galay waxaa ku toolmoon taliyihii maxkamadda miiska tumay haddana yidhi taariikh baanu leenahay muslim soo taxnaayo tawreed iyo injiil iyo teenna iyo sabuurtaba diinta ku abtirsanayo naska iyo tambiihaba dadka waxaa ku tacadiya u tixraacayaanahay fal kastaaba taag leh tagtadii intaan jiray tanoo kale kumaan adag goobtiiyo turxaantiyo tawustaada cudurka ah intaanaan tashigayaga go-aan qalinka taabsiin sheeg tabashadaadoo cafis iyo tixgelin iyo ma rabtaa wax lagu taro rajatire wuxuu yidhi maxay taliya liitaba xukuna lagu taageen wax ma tare kumaan odhan tab baan kaaga baahnaa kuma anta waawicin waxna ii tar kuma arag kuma odhan tagto hore wax jira iyo tuxfaha iyo diintana rag ku kala tagaanna haddaad tamaro leedahay waxba hayla suguntiir berri laygu toogteen naartaan tagayaa tiidkeeda ii jara baska taagan igu dara anigaw dirsaday taar jawaabtiina ii timi inaan caawa tiimbado berritana ka toosaa iigu mudan wax lay taro waxaa tuurahaygiyo tarbiicdayda ka akrido meesha kuuma taallee jahanama itaabsi taliyihii wuxuu yidhi nin wixii la toosani qaar kale la tuur leh sidaan dhagaxta toomiyo taabashada u kala garan qofba teeladiisaa tala ugula qurux badan anna tigidka maan jaro lagu tara lagu tago cadaabaha toogashaasi kuu qoray amniguna tacshiirtiyo tiirka wou qabaan amar koodkana ku kala taga toban wariyayaalo dibadaha ka timid iyo nin talyaane mooye dadkii meesha taagnaa afkii wuxuu ku kala tegay allow toobadaadaan naxariis ku tuugnaye eribxumo la mida taa aanaan dunida uga tegin halkaa taa ka iisaar nin walbaba tallaabadi halkuu tegay ha geysee qofba dunida wuxuu taro wax ma qariyo taxanee taariikhaha ka daawada kaasina dhuux togoogo ayuu ahaa oo waa falalkay sameeyeen ayaa sidaa u dhacayay soo waxaad garatay maa waa kuwaa naarta isku subay ilaahu cadaabtaadaanu kaa maqanta way halkaa ha joogo kaasina